subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax arbacaa bisha janawari waa sideed sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysaneysaan mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali dot com idaacadda saakana waxaa idiin wada nuur xasan nuur nuur bakhaari iyo anigu ah maxamed cabdi
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda iiraan oo duqaysay laba saldhig oo ciidanka maraykanka uu ku leeyahay dalka ciraaq qodobada kalead maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda turkiga oo ciidan u diraysa dalka liibiya iyadoo dowladda turkigu ay sheegtay inay gargaarayso xukuumadda uu caalamku aqoonsan yahay waxaa ku hoos duugan dana dhaqaale ee iyo mid istaraatiijiyadeed oo ay ka mid tahay in la adkeeyo heshiiskii dowladda liibiya caalamka aqoonsan yahay la gasha dowladda turkiga oo ahayd in la dhiso marin u dhexeeyo wadamada liibiya marinbadeed u dhexeeya wadamada liibiya iyo turkiga
qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah beeralayda gobolka hiiraan oo dib ugu noqday beero qodashadii kadib fatahaadihii gobolka ka dhacay qulqulka dadka reer etoobiya ee puntland tahriibka ku maraya oo xawli ku socda saddex qof oo isku qoys ah oo dhintay kadib markii gurigooda oo ku yaala magaalada baydhabo uu dab ka kacay qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka
waaxda gaashaandhigga maraykanka ayaa sheegtay in iiraan ay in ka badan toban madfac xalay ku garaacday laba saldhig oo uu militariga maraykanka ku leeyahay dalka ciraaq afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca maraykanka ee loo yaqaano bentagonka ayaa sheegay in gantaalada baalistiga lagu garaacay saldhigyada al asad iyo erbil ee ciidamada cirka maraykanka ay ku leeyihiin ciraaq war kale oo soo baxaya ayaa sheegaya in saldhig saddexaad oo lagu magacaabo kamtaji oo toddoba iyo labaatan kilomitir magaalada baqdaad u jira isna la duqeeyey bayaan ka soo baxay ciidamada ilaalada kacaanka iiraan ayaa lagu sheegay in uu si guul ah uu ku dhammaaday weerar ay sheegeen inay ku qaadeen saldhigyo ay ciidamada maraykanka ku leeyihiin ciraaq waxaa kale oo bayaanka lagu sheegay in duqayntaasi loogu arguday jenaraal qaasim suleymaani oo ay toddobaadkii hore maraykanka ku dileen duqayn cirka ah xilli uu marayay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada baqdaad ee caasimadda ciraaq weli ma jirto wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay duqaynta ay iiraan u geysatay saldhigyada maraykanka ee ciraaq hase yeeshee waaxda difaaca maraykanka ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso sidii ay u soo ururin lahayd xogta ku saabsan khasaaraha weerarkaasi dhanka kalena waxaa dhowaan aqalka cad ee madaxtooyada maraykanka gaaray xokeeyayaasha arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga kuwaas oo kulan deg deg ah la yeelan doona caawa madaxweyne donald trump si ay uga jawaabaan weerarka ay iiraan ku qaaday saldhigyada ciidamada maraykanka ee ciraaq
wararka ka imanaya magaalada baydhabo ayaa sheegayaa in dab ka kacay guri ku yaalla magaaladaasi ay ku dhinteen xubno isku qoysa war arrintaasi faahfaahinaya waxaa noo haya wariyahaeega magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh dabkan wuxuu habeennimadii xalay ka kacay mid ka mid a guryaha ku yaala xaafadaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa ku geeriyooday inta la xaqiijiyey saddex ruux oo kala ahaa aabe cumar cabdi iyo laba caruura uu dhalay dadka deganaa xaafadda onodka oo uu dabka ka kacay ayaa gurmad u fidiyey qoyska dabka gurigooda uu ka kacay waxaana adkaatay in si fudud lagu damiyo dabka iyadoo sidoo kalena la waayey dabdamis gurmad u fidya qoyska dabka ku waxyeeloobay goobjoogayaal ayaa v o a u xaqiijiyey in guriga dabka uu ka kacay uu ahaa jiingad iyo ood lamana oga ilaa iyo hadda sababta rasmiga oo uu ka dhashay dabka ciidamada maamulka koonfur galbeed qaarkood ayaa goobta gaaray si ay qayb uga noqdaan gurmadka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
warka caalamka ayaad dhegaysateen waxaadna dhegaystayaal nagala socotaan v o a washington subax wanaagsan kadib markii baarlamaanka turkiga uu khamiistii dhoweyd ansixiyey ayay dowladda turkiga ay ciidan u dirtay dalka libiya tallaabadan turkiga ayaa waxaa ka hor yimid dalal reer yurub iyo kuwo carab ahba haddaba raadka faragelinta turkiga ee libiya ayaa warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha v o eda ee dalka masar xuseen cusmaan madaxnuuni dowladaha carabta iyo beesha caalamka ayaa diidmo siman ka muujiyey ciidamada milatariga dowladda turkiga ee bilaabay in ay u qulqulaan dalkaasi libiya si ay u difaacaan dowladda taagta daran ee dalkaasi golaha wasiirada ee boqortooyada sacuudi arabiya oo maalintii salaasada fadhi yeeshay ayaa muujiyey diidmada faragelinta dowladda turkiga warmurtiyeed ka soo baxay golaha wasiirada ee xukuumadda riyaad ayaa lagu sheegay tallaabada dowladda turkiga ay qaaday in uu yahay mid xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga iyo axdiga qaramada midoobay diidmada boqortooyada sacuudi arabiya ka sukow waxaa sidoo kale go-aanka dowladda turkiga ay ku faragelinayso dalka libiya waxaa si weyn u diiday dowlado ka tirsan midooda yuruba kuwaasoo cambaareeyey ciidamada dowladda turkiga ay u daadguraynayso dalka libiya dowladaha ingiriiska faransiiska jarmalka iyo talyaaniga ayaa sheegay in fargelinta turkiga in ay sii hurinayso xiisadda dalkaasi libiya waxayna ku baaqeen in la joojiyo dagaalka iyo sii wadidda faragelinta dibadda arrimahan ayaa ku soo beegmaya xili maalintii khamiisa baarlamaanka dalka turkiga uu ogolaaday go-aanka dowladda turkiga ciidamo ay ugu dirayso dalka libiya kaasoo welwel ku abuuray beesha caalamka iyo dowladaha mandiqada bariga dhexe madaxweynaha dowladda turkiga rajab tayib ordogan oo ka hadlay ciidamada dalkiisa u dirayo dalkaasi libiya ayaa sheegay in ay tahay kuwa difaacaya dowladda sharciga ah ee dalkaasi iyo in laga hortago musiibo bani aadamnimo oo haraysa dalka libiya xeleeryaasha carabta ayaa siyaabo kala duwan u arka faragelinta dowladda libiya ee xilligan timid haddaba cabdulaahi maxamuud garweyne oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeedooyinka dowladda turkiga ay u faragelinayso dalkaasi libiya waxaa ku soo beegay xilligan howlgallada turkiga ay ka fulinayaan libiya siduu madaxweynaha turkiga ordogan sheegay oo ah in laga badbaadiyo xukuumadda caalamka aqoonsan yahay iyo qaramada midooba aqoonsan yihiin ciidamada hogaamiyo khaliifa xaftar balse waxaa ku hoos duugan dana dhaqaale iyo mid istaraatiijiyadeed oo ay ka mid tahay in la adkeeyo heshiiskii dowladda libiya ee caalamka aqoonsan yahay la gasha dowladda turkiga oo ahayd in la dhiso marin u dhexeeyo wadamada libiya marinbadeed u dhexeeya wadamada libiya iyo turkiga oo kasoo bilowdo koonfur galbeed ee turkiga ilaa waqooyi bari ee wadanka libiya waxaa kaloo ka mid noqon kara oo lagu soo dari karaa mid dan ideology khuseysa dowladan hadda uu hogaamiyo fayis asraaj waxay ideology ahaan ka tirsan tahay islaamiyiinta ayay ideology ahaan ay xisaabsan tahay oo ikhwaanulmuslimiinka ayay runtii ay aragti ahaan ka agdhow yihiin xeeleerayaasha arrimaha amniga iyo milatariga ayaa sidoo kale ka dhigay faragelinta dowladda turkiga ee dalkaasi libiya waxa ayna u arkaan mid dagaalka ka socda dalkaasi sii hurinaya haddaba cabdi yaasiin yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa sharaxaya saameynta ciidamada turkiga ay ku yeelan karaan qalalaasaha ka allowsan dalkaasi libiya waxaan anigu aan u arkaa in fargelinta turkiga uu ku sameynayo libiya ay keeni doonto in dalkaa uu ka dhaco dagaalo inta badan dowladaha carabtu waxay taageersan yihiin hogaamiyaha khaliifa xaftar oo isagu beriga libiya ku xoog badan marka arinta libiya way kasii daraysaa waxaana ku dagaalamaya quwado caalamiya sida ingiriiska faransiiska oo isku dhinaca iyo talyaaniga iyo oo iyaguna dhinaca taageersan xukuumadda tripoli waxaa jooga dalka libiya oo ku nool hal milyan oo qof oo asalkoodu yahay turki ayaa ku nool dalka libiya sida waxay ku noolyihin magaalooyinka tripoli iyo magaalada masraat oo kale marka marka laga yimaado maslaxadaha turkigu ka leeyahay gudaha libiya wuxuu ilaashanayaa dadkiisa ku nool gudaha libiya ee asalkoodu yahay dadka ashraagta ama turkida arrimahan ayaa kusoo beegmaya xili ciidamada uu hogaaminayo jarnaal khaliifa xaftar si rasmi ay ula wareegeen magaalada sirta oo afar boqol iyo konton kilomitir u jirta caasimada dalkaasi ee tripoli dalka liibiya ayaa khalalaaso dhinacyada siyaasadda iyo amniga ka taagan tan iyo sannadii labakunkii kadib markii xukunka laga tuuray mucaamar alkhadaafi oo dalkaasi xukumayey muddo afartan sano ah xuseen saxnuuni v o a kahira
subax wanaagsan mar kale dhegeysta dhamaantiin wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland ayaa warbixin ay ka soo saartay ay soo saartay ku sheegtay in tirada muwaadiniinta etoobiya ee dhex mara puntland kuna socda yemen ay aada u sarreyso wasaaradda ayaa sheegtay in xawliga qulqulka muhaajiriintu uu la mid yahay kuwii sannadihii hore warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa garowe ka soo diray wariyaheena nuux muuse birjeeb
socotadaas u dhashay dalka etoobiya oo maalin kasta safar lug ahi ku mara deegaanada puntland iyagoo ku hakada magaalada boosaaso ayaa warbixinta wasaaradda arrimaha gudaha puntland tilmaamaysa inay kasoo gudbaan sida caadada ah gobolada sool iyo sanaag kuwaasoo intooda badan usii gudba dalka yemen iyagoo ka gala dhanka badda agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha puntland maxamed cali nuur jubba oo u waramay v o a ayaa sheegay in sanadkii dhammaaday ay soo gaareen dad gaaraya afartan kun kuwaasoo soddon iyo siddeed kun oo ka mid ahi ay isla sanadkaasi kasii gudbeen magaalada boosaaso dabcan sanadka tirada guud ee soo gashay waxay ahaayeen afartan kun iyo sideed boqol iyo sagaashan iyo laba qof waxayna kala ahaayeen boqolkiiba sagaashan iyo sideed point sagaashan iyo sagaal point seven waxay ahaayeen rag halka dumarka oo ahaa labaatan boqolkiiba point three dumar ay ahaayeen dhammaantood waxay ahaayeen dadkaas soo yimid oo ka yimid dhinaca etoobiya gudbana puntland ka gudbana waxay ahaayeen dadkaas boqolkiiba boqol etoobiyaan tira koobka aan aan hayno inta baxday waxay dhan tahay soddon iyo sideed kun afar boqol afartan iyo kow qof oo ay ay u badan yihiin dhammaantood ay yihiin etoobiyaan dadkaas soddon iyo sideed kun iyo iyo afar boqol afartan iyo kow raggu waxay ahaayeen sideetan iyo lix point three boqolkiiba halka dumarka gudbay ay ahaayeen boqolkiiba saddex iyo toban point seven dabcan dhammaantood waxaa tirakoobkaas hadda aan aan idila wadaagayno ay tahay tirakoobkii guud puntland specially aan haynay oo qulqulka muhaajiriinta iyo iyo kuwaasoo u gudbay dhinaca yeman iyadoo uu socdo qulqulka muwaadiniinta u dhashay etoobiya ee ka tallaabaya puntland ayaa haddana waxaa soo gaaraya deegaanada xeebaha ah ee puntland dad isugu jira soomaali yemeniyiin iyo weliba etoobiyaan dib uga soo noqonaya dalka yemen kuwaasoo soo dabamaraya kuwii sii socday inkastoo sanadkii tegay ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka ay ka yimaadeen tiro ka yar sannadihii hore haddana weli waxaa muuqanaya xeryaha loogu talagalay dadka soo noqonaya inay soo gaarayaan dad cusub dadkaas waxay kala ahaayeen boqolkiiba laba kun laba boqol sagaashan iyo sagaal qof oo soomaali ah oo dib ugu soo laabtay dalkooda iyo saddex boqol afartan iyo labo oo ah dad yemaniyiin ah oo qaxooti ah oo aan ku qaabilnay boosaaso halka tirada wadanka etoobiya ay ahayd labaatan qof sidaa darteed waxay isku dhan tahay dhammaantood laba kun lix boqol lixdan iyo kow qof oo qaxooti ah kuwaasoo dhinaca yeman ka yimid dowladda yeman kasoo qaxay dadkaasoo soo gaaray boosaaso xarunta qaabilaata wasaaradda arrimaha gudaha ee boosaaso ku taal dadku waxay kala ahaayeen waxaa u badnaa dad caruur ah oo oo tirada caruurta waxay dhammeyd toddoba boqol sideetan qof oo caruur ah halka dadka waaweyn ay ahaayeen dumarka toddoba boqol iyo kow iyo toban qof oo dumar ah dhinaca kale raggu waxay ahaayeen waxay ahaayeen kun iyo hal boqol iyo toddobaatan qof tiradaas guud waa tiradii guud ee sanadka ay qaabishay wasaaradda arrimaha gudaha xerada qaabilaada wasaaradda arrimaha gudaha ee boosaaso ku yaal muwaadiniinta u dhashay etoobiya ee socdaalka lugta ahi ku dhex maraya gobollo badan ayaa marar badan la kulma dhibaatooyin halka qaybtood ay naftooda ku waayaan iyagoo ay dhexda ku cunaan awraabe dadqaad ah socdaalka dheer ee lugta ahi ee ay marayaan dadkaasi oo si raxan raxan u socda ayaa waxaa ku kalifay kontaroolada maamulada oo ka dejiya gaadiidka ay saaran yihiin balse aan la hadlin marka ay lugta ku marayaan baraha kontarool ee deegaanada ay isaga gudbayaan nuux muuse birjeeb v o a garow
beeraleyda nawaaxiga magaalada beledweyne ayaa dib u bilaabay beerashada tacabka kadib markii ay fatahaaduhu la tageen dalagyadii u beernaa qiyaastii laba bilood ka hor ayay markii webiga shabeelle uu fatahay qeybo ka tirsan gobolka hiiraan ay beero badan ay ku baaba'een warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheena magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane
tacab ayaan bilaabnay cusub sida khudaarta kala duwan sisinta geleyda iyo digirta cali mahdi cismaan oo loo yaqaano cali leebow waxa uu sheegay in rajo weyn ay ka qabaan in faa'iido badan ay sanadkan ka helaan beeraha waxa uu intaa ku daray in si shaqsi shaqsi ah ama qaab iskaashato ay beeraleyda isu abaabuleen sanadkan waxaa la rajaynaa waxaa loo tabcaa in faa'iida laga helo waaye biyobaxadana meelo badan oo ay dhulka hadda ku diidan ay cusub ka dhigtaa jirto marka waxaa la rajaynaa wixii awal la abuuray in dalag ka duwan uu soo saarmo hadda ala yidhahdo nin kastoo shaksi oo wax sii siyaasan waa jirtaa laakiin waxay u badan tahay shaksiay u badan tahay iskaashatada boqol iyo labaatan boqol iyo soddon qofood waaye oo iskaashata oo beeraley qofku waxay u qabanaysaa xoog iskaashi oo isii yimid waxbaa ka dhasho dalag waxay isku darsadaan qarashka isku darsadaan marka iskaashatada waa la jecel yahay ninkii xataa berigi loo tago la yidhaho iskaashatada iyo waxaasa naga maqaanay nasiib la yidhaho xataa deengilisa waa helaysaa laakiin shaksiga waa ku dhibaa xogo cabdixakiin cumar yuusuf waa maamul ku-xigeenka guud ee hay-adda horumarinta beeraha iyo daryeelka deegaanka ee loo soo gaabiyo adeeka waxa uu v o a uga waramay dalagyada ay beeraleydu abuurtaan xiliyadan fatahaada kadib iyo sababaha ay ku doortaan dalagyada ugu badan oo hadda dadka xoogga ay saareen oo ay tabcanayaan kagana faa'iidaysanayaan fatahaadii qoyaankii ay dhulku ku sababtay waa sisinta oo kale masagada iyo geleyda saddexdaasa ugu badan ay yihiin dalagyada hadda la tabco sababta loo tabcayana waxaa waaye dhulka uu markuu qoyan yahay ay tahay in la cagafeeyo mase cagaf la mariyo cagaftaasoo looga faa'iidaysan kale keliya in lagu firdhiyo sisin ama masega labada midood ama geley saddexdaas iyadoo beeraleyda dadaalka dib u beerashadu ay wadaan ayaa haddana waxaa jirta caqabado ku horgudban wax soo saarkoodu inuu noqdo sidii laga rabay caqabadahaasi waxaa ka mid ah cayayaanka dhasha xiliyada fatahaadaha kadib iyo aayax fara badan oo xaalufinaya beeraha sida ay sheegtay hay-adda horumarinta beeraha iyo daryeelka deegaanka waa kan mar kale cabdixakiin caqabad fara badan oo maxay heede cayaanadaas maadaamay fatahaadda ay ka dhalanayaan cayaano badan cayaanadaasna deegaanka ay u keenayaan in ay gebi ahaan baabi'iyaan dalagii ayaa waxay ku noqotay dhibaato deegaanka caqabad ugu badan ee fatahaaddan sababta waxaa waaye laba fatahaadoo isku xigtay ahayd oo u dhexaysay muddo bil ku dhowaada fatahaaddii hore markii laga soo laabtay oo dadkii beerihii cagafeeyeen oo si abuurka ay ku firdhiyeen kadib ayaa waxaa ay sababtay fataxaaddii labaad khasaaro oo mar labaad beerihii go-een sidaas darteed dadku laba mar ayay beeraha ka go-een xilliga hadda lasoo dhaafay markii saddexaad ayay tabceen beerihii oo ay hadda maxay aheeday iisheeg ku guda jiraan tacabkeedii caqabadaha ugu badan oo jirana waa ayax oo saameyn fara badan ku sameeyey deegaanka sidoo kale waxaa jirto malabiso waxaa jiro kodol waxyaabahaasoo dhan hay-adda beeraha iyo deegaanka intay baaritaanadooda ku jirtay waxyaabaha aadka u badan oo ay baritaankoodaas ku ogaata waxaa ka mid ahaa beeraleyda inay ka burbureen dhammaan kanaaladii ku cabi jireen beeraha ama ay ku waraabi jireen xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a sidii aad warkeenaba ku maqasheen waaxda gaashaandhigga maraykanka ayaa xaqiijisay in ay iiraan wax ka badan toban madfac xalay ku garaacday laba saldhig oo uu militariga maraykanka ku leeyahay dalka ciraaq haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa sandheer oo stuudiyaha ila fadhiya uu ila falanqeynaya sandheere maxaa kusoo kordhay arintaasi ciraaq nuurow intii aanu dhegeystayaasheenna hadda u sheegnay waxaa dheer in madaxweynaha maraykanka donald trump uu mar dhoweyd soo diray twitter uu kaga hadlayo arrintaas in yar ka horna waxaa twitter soo diray wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed jawaad dhariif haddaan ku horeeyo twitterka maxamed jawaad dhariif waxa uu sheegay in iiraan ay qaaday aargoosi ku salaysan qodobka koob iyo kontonaad ee jaartarka qaramada midoobay axda qarameedka qaramada midoobay kaasoo ah in ay ka argoosan karayso meeshii ay dhibaatada uga timid waxaana uu sheegay in meelihii laga weeraray generaalkii jimcihii lagu dilay dalka ciraaq magaalada baqhdaad in meelihii laga soo weeraray ayay iguna weerareen ilaa iminka wararka ugu dambeeya wax sheegaya ma jiro in wax maaragtay dhibaato dhimasho ama dhaawac uu ka dhacay xarumahaas ciidanka maraykanku ku leeyahay magaalada erbil ee caasimadda kurdistaanka ciraaq iyo xerada la yidhaahdo cayn al asad ee ku taalla bartamaha dalkaasi ciraaq haddaan u imaado dhinaca twitterka madaxweynaha maraykanka dabcan sidaynu warka ku sheegnay wuxuu wadahadal la lahaa madaxda sarsare ee wadanka wasiirka gaashaandhigga wasiirka arrimaha dibadda madaxa c i eda iyo saraakiil kale markuu shirkaasi soo dhammaaday ayuu soo diray twitter ama fariin dhinaca twitterka ah ereyga uu ku bilaabayna waxa weeyaan all is well wax walba way hagaagsan yihiin waxa uu xusay in iiraan ay laba gantaal ku tuurtay saldhigyo military oo maraykanku ku leeyahay dalka ciraaq waxa uu intaasi ku daray in qiimaynta dhinaca hadday dhimasho ama dhaawac jiro ama burbur uu jiro ay weli socoto qiimayntaasi ay weli socoto waxa uu ku soo celiyey ilaa iyo hadda waa war wanaagsan marka halka waxaa laga akhrisan karayaa inkastoo wararka dabcan ay tahay inaynu sugno ilaa kama dambaysta sida uu sheegayna berri ayuu qaban doonaa shir jaraa'id maalinta arbacada ah aadhaade maanta ayuu qaban doonaa laakiin sida laga fahmayo oliswell iyo so far so good intuba waxay tilmaamayaan in laga yaabo inayna wax dhimasho amaba dhaawaca ayna halkaasi ka jirin wuxuu kaloo xusay in dalka maraykanku uu leeyahay militariga ugu xooga weyn adduunka waxaana uu sheegay in qiimeynta beri aroortii waa dhinaca waqtiga maraykanka oo ah xilliga hadda bariga afrika la joogo waaya marka ma laga yaabaa in maraykanka isna jawaab kale uu bixiyo maadaama iiraan ay ka digtay in weerarkan uu yahay tallaabadii ugu horreysay ee argosiga genaraal suleymaani
waxaa suuragala maraykanka waxay ku xidhnaan doontaa khasaaruhu siduu yahay haddiiba ay dhacdo in dhaawac ama dhimasho ay ku timaado ciidamada maraykanka ama burbur dhinaca hantida ah cabsi aada laga qabaa in maraykankuna markaas waayo waxaa aada laisu weydiinayaa markii madaxweynaha maraykanka iyo madaxda maraykanka la weydiiyo layihi maxaad ku beegsateen qasim suleymani generaalkii ciidanka iiraan waxa uu xusay in qof qandaraaslah oo maraykana oo xeryaha maraykanku ku leeyahay ciraaq jooga in ururkiisa ama dad la xiriira ay dileen marka haddii hal qandaraasle loo dilay generaalkii ciidankii iiraan hogaaminayay maxaad u malaynaysaa askar dhowra oo maraykana oo lagu dilay sidee jawaabta noqon karaysaa waa tahay wuxuu kusoo kordha dhegeystayaal idaacadeheena xiga ayaad ku maqli doontaan weerarkaasi ay iiraan xalay ku qaaday saldhigyada maraykanka ee ciraaq haatana wararkii ciyaaraha
aynuur wararkii ugu dambeeya ciyaar ahaa waxaan ku bilaabi doonaa sandheere sadio mane oo weerarka uga ciyaara kooxda liverpool iyo dalka senegal ayaa loo aqoonsaday laacibka ugu wanaagsan sanadka tegay ee qaaradda africa waxaana abaalmarintan uu kaga guulaystay laacibka isku kooxda yihiin oo ay liverpool u wada dheelaan ee reer masar maxamed saalax iyo ciyaaryahanka garabka weerarka uga ciyaara kooxda manchester city ee riyad maharis maane waa markii ugu horreysay laakiin salax ayaa labadii sano ee lasoo dhaafay ku guulaystay sadio mane oo toddobaylabaaatan sano jir ah ayaa liverpool ka caawiyey xilli ciyaareedka labada kun sideed iyo tobankii iyo labada kun iyo sagaal iyo tobankii hanashada koobka kooxaha horyaalada yurub isagoo u dhaliyey soddon gool dhammaan tartanadii uu u ciyaaray haddana xilli ciyaareedka socda shan iyo toban gool ayuu liverpool maaragtay u dhaliyey waxaana laga yaabaa in ay horyaalka ingiriiska premier leaguea ay ku guulaystaan goolal kalena waa laga filaya marka maane dabcan waxaa la dhihi karaa waa uu u qalmayey abaalmarintaas maxamed saalax iyo riyad mahares iyana kama yareystaan laakiin dabcan sidaa ayay wax u dhaceen ciyaar ayaa dhacday xalay oo dhex martay labada koox ee isku magaalada ah manchester city iyo manchester united waxaana ay ahayd lugta koowaad ee wareega semifinalka ee koobka loo yaqaano carabow cab oo ka mid ah koobabka laga ciyaara ingiriiska waxaana saddex iyo hal ku badisay kooxda manchester city ciyaartan oo ka dhacday guriga manchester united lugta labaad oo ka dhici doonta manchester city su-aasha taagan ayaa ah manchester united ma ka badin doontaa oo goolal wax saddex gool ka badan ma uga argoosan doontaa waanu arki doonaa natiijada ka soo baxda ciyaarahaasi waxaa sidoo kale jiray in horyaalo horyaalka talyaaniga shalay la ciyaaray oo kadib marka fasax uu ku maqnaa muddo isbuuc ah kooxaha waaweyn inter iyo uve iyo waa ay badiyeen laakiin milan ayaa weli guuldarooyin maaragtay ku jirta oo badan weyday waxaana marka ugu horreysa u saftay xaddii zalatan ibraahimovic oo toddoba sana kadib kooxda dib ugu soo laabtay
aad baad mahadsantahay nuur ciyaariina inta haddaynu ku dhaafno dhinacii heesaadaynu u dugdubno waa heesta majimba majamba iyo fanaanadka maandeeq
codkaasi faadime cabdulaahi maandeeq ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan saldheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur iyo dhinaca soo saarista uu inoo joogay saaki bashiir abikar cabdulaahi tan iyo kulan dambe waxaa idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
nafsiguna haduu jiro iska jalaabutee